barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka efimyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin jimco ah labada bisha nofembar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno sida ay soomaalidii hore u xallin jireen khilaafaadka iyo colaadaha
soomaalida hore waxay ilaalin jireen for example wada dhalashada oo kale deegaan wadaagga oo kale gobonnimada inaanu qofka dhibka maalinta u geysanayo waxaa ka dambayn doonta taariikh fara badan taariikh foolxun baa la iska ilaalin jiray in dhib la geysto heesaha aanu idinkugu talagalnay ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah
heesaasi ayaad gabagabada barnaamijka ku dhegaysan doontaan sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan ka marnayn marka horese kusoo dhawaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa mar kale baqdin ka muujiyey soo galootiga aan sharciga haysanin isagoo ballan qaaday inuu soo saari doono isbuuca soo socda amar madaxweyne oo ku xadidayo soo galootiga dhinaca xadka koonfureed ee maraykanka ka soo galaya isagoo ka hadlayay isu soo bax siyaasadeed oo fiidkii khamiistii ka dhacay colombia missouri ayuu madaxweynuhu waxa uu ka dhawaajiyey dhowr goor hamigiisa ku aadan inuu wax uu ka bedelo dastuurka dalka oo oggolaanaya qofka ku dhasha maraykanka inuu helo dhalashada maraykanka waxa uu u sheegay dadkii halkaasi uu kula hadlayey in uu ka soo horjeedo wuxuu ugu yeeray dhalashada dalxiiska uu yidhi in haween uur leh intay yimaadaan maraykanka kadibna ku dhalan si ay carruurtaasi u noqdaan muwaadiniin maraykan ah ayuu sheegay intaasi aan loo dulqaadan karin wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa sheegay inay qaadanayso toddobaadyo si maraykanku uu u helo cadeymo ku filan oo cunaqabateyn ugu soo rogo ciddii ka dambeysay dilkii jamaal khashokji oo weriye sacuudi ahaa wasiirka oo shalay la hadlayay idaacad ku taalla magaalada st louis ayaa sheegay in maraykanku hadda hayo fahmayana xaqiiqda dhacdadii lagu dilay weriye jamaal khashokji waxaana uu intaas ku daray inay hadda bilaabeen isku aadinta cunaqabataynta lagu soo rogi lahaa shakhsiyaadka ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku lug lahaayeen dilka jamaal khashokji wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay inuu madaxweyne donald trump ku dhaartay in lala xisaabtamayo ciddii ka dambeysay falkan foosho xun
jimco wanaagsan dhegaystayaal duur wanaagsan mar kale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka laascanood waxaa kasoo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood waxaanu kusoo qaadanaynaa qaabkii hore ee soomaalidu ay xallin jirtay khilaafaadka iyo haatan sida loo xalliyo dhanka cilmiga marka laga hadlayo waxaana marti inoogu ah aqoon-yahaan qoraa maxamed cabdilqaadir daawud istanza oo bartay cilmiga nabadda iyo xalinta khilaafaadka barana ka ah jaamacadda nugaal qaybta horumarinta bulshada iyo hogaaminta marka ugu horreyn bal waxaad noo sharaxdaa khilaafku muxuu yahay iyo qeybaha uu ka kooban yahay bal dhegeystayaasha iyo dadka soomaaliyeedna dhegeysanaya barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka jimcaha cabdikariin walaal aad baad umahadsan tahay waana ku dhowahay barnaamijka marka haddii aynu ku yaro horumarno khilaafku muxuu yahay horta waxaa weeye waa ismaandhaaf u dhexeeyo laba shaqsi laba kooxood laba dowladood shacab iyo dowlad laba qabiil iyo wixii lamid ah marka haddii la fiiriyo dhanka cilmiga qolyahan afka ingiriiska wax ku qoro khilaafaadku marka koowaad waxay u qaybiyaan inuu yahay functional and dysfunctional functional waa khilaaf isu soo dhoweyn karo macnaha haddii aan nidhaahno gurigan aan joogno qolkan aan joogno aynu hagaajina iyo ma hagaajinayno horumar baynu marka ka hadlaynaa marka waa khilaaf wax lagu sixi karo waa mid wax dhisayo haddana waxay yidhaahdaan dysfunctional conflictiga waa midka dhibaatada keeni kara dagaalada ay ka dhashaan noocyadaasu marka inta labada nooc marka hore u kala baxaa wuxuu usii kala bixi karaa marka haddana inuu yahay chronic conflict oo muddo dheer soo jiray oo soo jireen ahaa oo muddo soo jiitamay iyo inuu acute conflict uu yahay oo wax hadda si degdeg ku bilowday oo soomaalida hore waxay dhihi jirtay dagaal gondahaada ayuu ka qarxaa ama ka dhashaa marka kaasoo kalena acute baa la yidhaahdaa marka laga hadlayo khilaafaadku waxay mareen heerar kala duwan imse heer ayuu maraa khilaafaadku marka uu dhacayo oo laleeyahay intaasoo marxaladood buu khilaafkani salka ku hayaa bal heerarka uu maro bal noo sharax ilaa iyo shan stage bay inta badan u qaybiyaan ama heer midka koowaad waxay yidhahdaa oo ah khilaaf baa jiro oo laba gurub ama laba qolo dhexdooda ka aloosan laakiin weli laguma baraarugin oo dadku aada uguma baraarugin waa heerka koowaad uu khilaafku maro heerka labaad waxa weeyo waxay yidhahdaan basived stage oo ah in la dareemo jiritaanka yacni dhibaato inay jirto balse ayna weli ayna u gudbin heer kasii xun heerka saddexaad waxaa la yidhaahdaa felt stage oo markaa in si weyn loo dareemo oo culayskii iyo dhibaatada khilaafka ka jirto iyo garabyada markaa ku loolamaya meesha isku hayo inay si wada jir u dareemaan oo dhibkii marka uu soo karo manifest stage baa jiro oo kan saddexaad kan afraad ah oo noqonaya labada garab ee markaa ishayo inay gacanka hadal arrintooda ay gaarto oo markaa ay dagaalamaan ama afka ha ku dagaalamaan ama gacan ha ku dagaalamaan inuu heerkaa gaarana waa heerka afraad marka ugu dambeyso aftermonth stage baa la yidhaahdaa kan ugu dambeeya oo ah heerka shanaad heerkaasi waa heerka ugu xun oo markaa dagaal baa dhacay waa la isdilay dhibkii arini farahay ka baxday marka waxaa weeye meeshii waxaa imaanaya heerkaa marka uu gaaro qolyahan cilmibaaridda afka ingiriis ku sameeya waxay yidhaahdaan saddex arrimood baa ka dhasho oo ah death dhimasho inay imaato distraction burbur inuu dhaca displacement barakac inuu dhaca saddexdaa marka laga hadlayo khilaafaadka dee waxyaabaha sababa oo salka ku haya bal waxyaabaha sababa ee markasta soo celceliya ee gacanka hadalka iyo dagaalka iyo barakaca keena maxay ka bilaabmaana sababtiisu maxay tahay cabdikariino waxa weeye waxaa la odhan karayaa sababuhu way fara badnaan karayaan waxayna ku xiran tahay deegaanka markaa ay arrintu ka jirto laakiin waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid ah maslaxadda inay isjiirto oo clash of interest baa la yidhaahdaa isku dhac xagga adigu maslaxad baad leedahay aniguna maslaxad baan leeyahay marka inay masaalixdeena inay isjiirto isku dhacdo waxaa keeni karaya iyadana wax la yidhahda incompatibility oo ah inaynu isku fahmi weyno xagga aragtida iyo fikirka iyo muxuu ahaa attitudeka inaan isku fahmi weyno ama kala duwanaansho ay jirto waxaa keeni karaya oo kale cadaalad la-aan iyo sinaan la-aan inay jirto oo cadaalad haddii la waayo soomaalida waxay tidhaahdaa rag cadaalad waayaa sidai cawsha kala yaaci iyo sinaan la-aan inay imaato oo markaa waxaa la haysto aan loo sinaanin waxaa keeni karayo isu dheelitirnaan xagga awoodaha ah ama aqoonta ha noqoto ama ganacsiga ha noqdo ama wax soo saarka ha noqdo ama nolosha caadiga ha noqoto waxaa keeni karaya oo kale inuu jiro wax la yidhaahdo tribal marginalization oo qolo inay qolo kala markaa ay sadbursi ka samaysato ama ay yaraysato ama deegaanka riixdo waxaa keeni karaya wax la yidhahdo racial discrimination oo in qolo la midabta koora ah ama haybsooc lagu sameeyo ah waxaa ka imaan karaya oo taaba ka sii daran oo halis ah faqri aad iyo aad halis oo haddii uu jiro waxaa keeni karayo inay jirtay khilaaf hore oo generational conflict wax la yidhaahdo awowga iyo awowgii iyo awowgiisi sii horeeya iskhilaafsanaaba waxaa kaloo keeni karayo generational illiteracy yacni waxaa laga yaabaa saddex afar awow haddii aqoontaada aynay dhisneen oo aabbaha aanu aqoon-yahan ahayn adeerka aqoon-yahan ahayn adiga aadan ahayn awowga aanu ahayn aqoontu marka iyadana aqoon la-aanta cilmi ee jahliga aad buu u keenaa waxaa kaloo keeni karayo wax la yidhaahdo unsatisfied human needs baahi bini aadanka uu tabanayo oo la xallin waayey qof baa wax tabanayo tabashadii baa marka laga garaabi waayey ama la xallin waayey taana way ka dhalataa marka waxyaabaha keenay ka mid tahay dee waa qaabab aada u daran oo dhibaatooyin fara badan bay keenaan waxyaabo ayaa jira khilaafaadka horiya waxyaabaa jira si weyn u horin kara oo kor usii qaadi karaya bal waxyaabaad is leedahay qayb bay ka yihiin in dhibaatadaasi iyo khilaafaadka dadka dhex maraya ay horiyaan maxaa ka mid ah ama wuxuu noqon karaa mid arrimo bulsho ku yimid oo aqoontii baa yaraatay horumar la-aan baa jirto meeshuu khilaafka waxaa keenaya inay dadka horumar haysanin dhallinyaradii shaqo ma haystaan haddii shaqa la-aan ay dhacdo oo horumar la-aan dhaca oo nolosha xumaato khilaafku wuu iska imaanayayo waxaa dhacaya dee biniaadanku markasta oo jahligana uu bato shaqala-aantu ay badato noloshu ay xumaato biyihii oo la isku qabto oo waad aragtay dalkeenna iska biyo la-aan baa jirto oo goobaha biyaha laga cabo lagu loolamo dagaallo ay ka dhacaan haddii ay jiran xukuumad ballaaran oo awood leh dowlad la-aan hadday jirto dowladdu marka waxay xakamaysaa qofka xumaanta sameynaa inay soo qabato inay la xisaabtanto inay nabadda ay u samayso tubcad oo dadku kala baxaan sharcigu inuu sarreeyo oo xeerka iyo dhaqanka iyo dastuurka dalka u yaallo marka lagu ilaalin karayo ammaanka guud ee biniaadanka dalka ku nool oo dhan marka haddii aanay jirin awood xoogan oo ku baahsan dalkao dhan gacanta ay ugu jirto markaa faruu ka baxay waxaa kaloo keeni karayo hubkan fudud oo bato dadka hadduu hubka gacanta u gala sideedaba baniaadanku dee khilaafaadku way soo jiri jireen oo dhaqankii hore ee soomaaliyada qayb ayay ka haayeen bal marka laga hadlayo dadkii hore ee soomaaliyeed qaabkay u xallin jireen khilaafaadka iyo waxyaabahay salka uga dhigi jireen maxay tahayna maadaama aynu barnaamijka sooyaalka dhaqanka jimcaha aynu ku jiro
soomaalidii hore markaan fiirino waxaad moodaa nolosha maanta aan ku nool lahay iyo noloshii hore ee soomaalida aqoonta horta maantay ka badan tahay oo dadkii waxbay barteen markaad fiiriso laakiin gobannimadu soomaalida hore yaa naga gobsaneed markaan fiiriyo maxaa yeelay soomaalida gobannimay xigi jirtay xeer baa jiray lagu kala baxo xaajadu waxaa loo kala qaadi jiray kugu bariday iyo kugu soo booday reer hebel iyo reer hebel dhaqan yaqaan bay dadku ahaayeen hadda laakiin intaad aragtay iyadoo dadkii ay sharcigii garanayaan oo diintii la bartay haddana waxa weye weli lagama soo guurin soomaalida hore waxay ilaalin jireen for example wada dhalashada oo kale deegaan wadaagga oo kale gobannimada inaanu qofka dhibka maalinta u geysanayo waxaa ka dambeyn doonta taariikh fara badan taariikh foolxun baa la iska ilaalin jiray in dhib la geysto tusaale ahaan dadka berimageedada lama diri jirin dumarka muxuu ahaa odayaasha dadka caanka ee waad ogeyd oo soomaalida iyadoo isdilayso oo waxaad ogeyd haddii aad aragto hadda gubo oo kale gabayadii markay soomaalida isdhaafsanaya xilligaa hadii lagu noqdo gabayaaga ugu caansanaya soomaalida min qabiilkooda deegaanka uu degany intay ka gooshaan bay qabiilka kale ay sayeen bay dhex tegi jireen waa lasoo dhaweyn jiray waxba looma sheegin jirin leanna waxaa loo arkaya qofkan qof caan ah oo afhayeen qabiil ah oo marka ku-xadgudubkiisa wax badan ay ka dhalan karayaan marka xeer iyo dhaqan baa jiray isdilka haddii ehel la yahay isdilku abtinimada la isku texgelin jiray seedinimada la isku texgelin jiray khilaafka reer hebel iyo reer hebel markuu ka dhexdhaca waxaa la oran jiray war reer hebel hadda ka hor khilaaf ceenkana ma naga dhexdhaca taarikhda dib loogu noqon jiray kadibna waxaa laga baaraandegi jiray okay maxaa lagu xalliyay arrintaa hadday xaajadu noqon weyda taa oo igub noqoto arrin cusub hadda ay noqoto xeer baa lagu kala jidaysan jiray qowlkuna wuu shaqayn jiro dadku ballanta iyo axdiga ayay tixgelin jireen raggii hore soomaaliyeed laakiin maanta taas waxaad moodaa inay meesha kasii baxaysaa maxay se lagu dhigi jireen xalinta khilaafaadka markay geedka isugu yimaadaan markay doonayaan inay laba qof kala saaraan ama ay beel degmo wada taalla oo cawskii iyo daaqii iyo biyihii iyo arrimihii dhaqankaah kale waxaan dhigi karnaa salka waxaa loo dhigi jiray laba shay waa mid eh in cadaalada salka loo dhigo waxaan cadaalad in lagu maamulo waa midda koowaade in laga run sheega oo arrintu ay run noqoto oo qofka waxaan uu leeyahay qowlkiisa iyo ficilka uu sameynaya inay israacsan yihiin oo soomaalida tusaale ahaan somalida hordaan fiirino haddii dhibka laba beelood ama laba shaqsi uu dhib ka dhex dhaca meel fagaaro cad baa lagu kala bixi jiray ballantana waa la ilaalin jiray waa la isku ogaan jiray waxaa kaloo ahayd in la tixgelin waxaa la yiraahdo waxaa la eegi jiray reer hebel maanta waanu isku dhacnay berri meel miyaynu kala tegaynaa waa maya waynu wada joognaa soo maha marka xeer dhigashaa jiri jirta wax la yara waa laisku xeer dhigan jiray maanta adiga ficilka xuneed geysato berrita cawaaqibta ka imaan doonto ayaa la ogaan jiray marka waxaa lagu xallin jiray arrinta geedka ayaa marka waxaa jiri jiray geedka lagu guurtida isugu tagto guurtida ayaa laga dambeyn jiray gacanta waxay ugu jirta go-aanada odayaasha iyo guurtida laakiin maanta odaygii wuxuu matalaa beel baan matalaaba ku magacaabay lakiin waxba ma matalo cidba kama amar qaadataba waad aragtay tusaalaan hadda nabad baa dhacayso laba beelood baa dagaalamaya waa la heshiinayaa waa la isku dhaaranayaa ma waxaan laga soo qaybgelinaynin cidda arintaasi saameynta kuleh ee ka go-do tusaale ahaan ninka miiga jooga ninka dhallinyarada hubka sito waxaa loo baahan yahay bulshada marka in lagu sameeyo si dhaba in loo dhexgalo waxaa dhacaan waxaan isleeyahay heshiisyadani waa xabajoojin ee heshiis ma aha heshiis rasmi ma dhaca inta badan soomaalida qaabka hadda aan arkay markaan eegeegay marka waaga hore laakiin waa laga dhabayn jiray waxaanay meel cad baa yaa la saari jiray cidda dagaalka wado abaanduulayaasha dagaalka odayaasha dhallinyarada dumarka waxaasoo dhan baa kaalin ku lahaa ninka odayga ah ee geedka loo dirsado marka gartaasi lasoo gooyo warbu soo celin jiray kadibna beeshaasu war ku soo celin jiray wixii lagu yidhi bal qaabka ka hore uu dadka ugu gudbin jira oo kale go-aanka keligii loo soo dhiibay inuu dadkiisa kula noqdo soomaalidu aaminaad baa jirtayoo ninkaasi lasoo diraya ee matalaya beesha afka beesha iyo qowlka beesha iyo go-aanka beeshu ku hadli jiray kadibna markuu dib ugu noqdo wuu u warrami jiro wareer hebel sidaasaanu isniri anigana sidaasaan idhi marka maxaa noo xal ah go-aan laga wada baaraandegay oo laga qaybgeliyey dhallinyarada laga qaybgeliyey abaanduulayaasha dagaalka laga qaybgeliyey dagaalyahanada jooga laga qaybgeliyey salaadiinta kale laga qaybgeliyey dhallinyarada laga qaybgeliyey cid kastoo markaa la isleeyahay saameyn bay yeelan karaysaa ayaa jiri jiraya marka laga hadlaya qaabka casriga ah ee loo xaliyay khilaafaadka iyo sidii hore ee loo xallin jiray xageeba iskaga xidh cabdikariino waxay isaga xirmayaan hadda markii la fiiriyo qaabkan cusub ee loo xaliya khilaafaadka ama cilmi ahaan loo daraasiyay jaamacadaha waxaa jira waxa la yidhaha conflict dynamics conflict dynamicska waxaa weeyo waxaa la eegayaa marka koowaad dhacdadani dhacayso yaa lugku leh yaa qeyb ka ah yay ka go-daa arrinta ayaa la fiirinayaa oo waxaa la yidhaha conflict actors waxaa kaloo la fiirinayaa kooskii sababtii maxaa sababay arrintani maxaa sababay ma daaq baa sababay ma biyaa sababay ma dhul la isku haystaa ma siyaasadbaa qabaaisha halkaa degan sidee bay u degan yihiin marka waxaa la raadin jiray xog aada u fara badan in la helo si arrintii markaa loo raadiyay marka waxaa kaloo jiri jiray oo hadda la sameeyaa oo cilmi ahaan loo sameeyaa in in digniin hore digniintu marka afar qaybood bay ka koobnaan doon inay ka koobnaata loo baahan yahay marka hore waxaa la sameeya wax la yidhaahdo risk analysis oo waxaa falanqayn iyo faaqidaad lagu sameeyaa xog in la helo iyadoon xog la haynin waxba lama xallin karayo xogta marka war arrintan yaa yaa yaa yaa ku lug leh qolada kuleh marka laba qaybood baa loo qaybin karaa dowlad iyo shacab baa loo qaybinayaa dowladda lugma ku leedahay shacabka lugma ku leeyahay shacabkii hadduu lug ku leeyahay ama dowladdu ay lug ku leedahay haddana wax cid ka baxsan oo kale oo lug kule ma jirtaa for example oo direct and indirect actors baa la yidhahdaa qaybta shanaad buu noqon karaa waan u malaynayaa ama waa dadka hubka ka ganacsada markay laba beelood dagaalamaan hubkii business baa furmaya mata ganacsi baa halkaa ka furmaya marka iyaga laftooda qayb bay ka qaadan karayaan ha gacan shanaad baa soo gelaysa xogtaasi in la faafiyo halista ka imaan karta la faafiyo laakiin lala wadaago cidda ku haboon laamaha ku haboon ee arrintaa wax ka qaban karaya barnaamijkii gabagabadiisa iyo guntiisii baynu ku jiraa waxyaabo fara badan baynu ka soo sheekaynay oo heerarka uu mara khilaafaadku iyo waxyaabaha sababa iyo waxa horiya qaabka soomaalida hore ay u xallin jireen hadda waxaynu ka hadlaynaa talooyinka aad usoo jeedinaysaa cabdikariinow marka koowaad horta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha laga baqa ayaan leeyahay geeri baad dambayso qabri baad dambeeyo xisaab baad dambayso maanta markaad geeriyooto reer hebel ma noqonaysida adiga iyo camalkaagii baa ku horyaalo conflict management in la sameeyo maanta hadda halkaasaan taaganna marka dhib baa dhacay deegaankaasaan ogahay in marka arrintii la maareeyo kadibna loo soo gudbo xalintii khilaafaadka oo conflict resolutionka ah kadib in ay dhacdo waxa la yidhaha post conflict developmentaa jira in dadkan horumar loo sameeyo horumarkii maxaa ka mid ah dhallinyarada isdilaysa maanta waad ogtahay inta ugu badan ee dagaalada horiso waa dhallinyarada aan aqoonta lahayn aan aqoonta lahayn marka dhallinyarada in aqoon loo sameeyo inay helaan nolol fiican inay shaqo abuur helaan bini aadanka hab fikirkiisa in wax laga bedelo oo halkii qofka uu qof colaadeed ahaa qof nabadeed in loo soo bedelo oo loo soo bedelo marka waxaan isleeyahay horta waxaan ugu baaqayaa walaalaha dagaalamay ee isdilayo waxaa maanta meesha taallo waa kugu dhimay oo kaa dhimay weeyaan war meel ma kala tegaysaan ee soomaalida waxay ku maamaahdaan nin dhintay kabihiisa ayaa ka run bay tiradaa soomaalida dadka dhintay allah u naxariisto haloo taliya inta nool leanna maanta haddii ninka nool loo talin waayo ninka dhintay unbuu ka daba tegaya marka colaadna wiil baa ku dhinto ee wiil kuma dhashay marka waxaan ku baaqayaa dhammaan waxaan ugu baaqayaa bulsho weynta soomaaliyeed cid kasta oo arrintaasi nabadaasi qayb ka noqon karayso oo beelaha walaalaha ay kala badbaadin karayso inay u diyaargarowdo xukuumadaha jiro muxuu ahaa inay qayb ka qaataan inay gaar ahaan bulshada reer soole halkan aan joogna maanta inay dhallinyarada iyo odayaasha la isku duubnaado oo dadkaasi la kala badbaadiyo beelaha ishayana waxaan ugu baaqayaa inay u dhaga nuglaadaan oo ay maqlaan baaqiyada bulshada soomaaliyeed ay usoo dirayso arrintana waxaan leeyahay inaan la siyaasadaynineh ee noqoto arrin humanitarian oo lagu kala badbaadinayo dhiigga daadanayo dhallinyarada walaalaha isku dhimanayo marka haddii arrintaa lagu dhaqmo waxayna kala hagi karayaan waxaan u arkaa qisaaska aayad qur-aana baa ka hadashay noloshiina ku jirtaa la yidhi haddii qofku qof dilo in loo dilo ama cafiska dadkii marka ay go-aanku ka go-ay cafiyaan marka ani waxaan isleeyahay magtan iyo waxaan aan ku daba rafaadnay ee mar walba sii daba dheeraanaya aanu taa uga gudubno qisaastaa lagu bedelaan qisaastaa lagu bedelo dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha toddobaadkan aan ku eegaynay sida loo xalliya khilaafaadka iyo waxyaabaha sababa iyo sida ragga hore ee soomaaliyeed ay u xallin jireen waxaana marti inoogu ahaa maxamed cabdilqaadir daa-uud istanza oo bartay cilmiga nabadda ee khilaafaadka barana ka jaamacadda nugaal qaybta horumarinta bulshada iyo hogaaminta dhammaanta intaannu barnaamijkaasi mid la mid ah ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdikariin olol oo barnaamijka sooyaalka dhaqanka inoogu soo diyaariyay laascaanood dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha waxaa inoola diyaara jamaal axmed cusmaan
aad baad umahadsan tahay jaamac kulan wanaagsan dhegaystayaal shalay waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan koobabka kala gedisan ee dalalka qaaradda yurub qaarkeed ay ciyaaraan dalkaas ingiriiska iyo felkaabka koobka loo yaqaan ayaa kulan keliya ka dhacay naadiga manchester city waxaa la dhalishay fulham waxaana kaga awdroonatay laba gooli waxba kooba dalarey ee dalka spain naadiga sporting gihon ayaa la dheeshay eber waxaana ay kaga awdroonatay laba gooli waxba salta vigor iyo sociedad oo dheelana gooli gool ay isla dhaaf waayeen vilenovens iyo sevillana bareejo goolo la-aan ayay ku kala tageen halka almeria iyo valrealna ay saddex iyo saddex ku heshiiyeen cadis iyo sbanyol laba gooli gool naadiga esbanyol ayaa guuldaro kala kulantay naadiga cadis naadiga raisin satande iyo real batisna gooli waxba naadiga real batis ayuu ka wadroonatay maanta horyaalka dalkaasi talyaaniga ayaa kulan ka dhici doonaa napoli waxay la dheli doontaa imboli sidoo kale waxaa dhici doonaa oo la ciyaari doono kulmo ka tirsan horyaalada maalinta brita waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee a f c barnmouth waxay la dheli doontaa manchester united waa kulanka ugu soo horreeya beri dhici doona horyaalka dalkaasi ingiriiska cardiff waxay la dheli doontaa leicester everton iyo brighton and hove albion ayaa wada ballansan newcastle united waxay la ciyaari doontaa naadiga watford westerham united iyo bandy ayaa sidoo kale wada ciyaari doona halka liverpool iyo arsenal iyo kulanka ugu xiisaha badan ee beri dhici doona arsenal ayaa bartgelin doonta naadiga liverpool oo ka mid ah naadiga hadda horyaalka hogaaminaysa wolverhampton wondres waxay la ciyaari doontaa naadiga tottenham hotspur waxaa sidoo kale maalinta brita dhici doona kulmada horyaalka dalkaasi talyaaniga inter waxay la dheli doontaa naadiga genoa fiorentina waxay la dheli doontaa naadiga roma yuventus ayaa calyary la ciyaari doonta spainna naadiga laganis ayaa la ciyaari doonta naadiga atletico madrid real madrid oo tababaro cusub uu hadda si kumeel gaara u leylinayo santiago salari ciyaaryahankii hore naadiga real madrid dhowaanna kulankiisa ugu horreeyey koobka markaasi laga ciyaaro horyaalkaasi ee king kaabka ama koba dalrey guushiisi ugu horreeyey la gaaray ayaa doonaya in guushii ugu horreysay sidoo kale naadiga real madrid uu la gaaro horyaalka laliigaha marka laga hadlayo waxay la ciyaari doontaa real madrid real valladolid valencia iyo waxaa dheeli doonaa khirona naadiga raya vayacano iyo barcelona ayaa ballansan waana kulanka ugu dambeeya kulamada beri dhici doona horyaalka dalkaasi spain xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas aynoo joogto waxyaabaha kusoo koray natiijooyinkanna barnaamijyadeena kale ciyaaraha soo socda ayaad ku maqli doontaan
waa tahay aada iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha haatanna waa dhankii heesaha waa tahay codka macaan ee cabdixasan dege iyo heesta geenya dhegeystayaal waxay u dambeysay barnaamijkeena dhalinyarada maanta ee v o a oo wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac tan iyo idaacaddeena galabnimo ismaqal dambe oo xiise leh
orkan gudiyada jacay